kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur intaaan u gelin dhambaalada maxaad usoo qabanaysaa dhegeystayaasha barnaamijka daandureyow inta aanan dhegaystayaasheenna u soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijkeenna galabta aan soo gudbiyo ogeysiiskan ku socda dhegaystayaasheenna danaynaya in barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ay u soo dirsadaan warqadaha hambaliyooyinka dhegaystayaal laanta af soomaaliga ee v o e da waxa ay beddeshay iimeilkii hore ee aad dhambaalada inoogu soo diri jirteen waxaana lagu beddelay iimeilka aan hadda idiin soo gudbinayo oo ah somali xariijin service at v o a news dot com mar kale aan ku celiyo somali dash service at v o a news dot com ama somali xariijin service at v o a news dot com hadda kadib dhegaystayaal iimeilkaas ayaad noogu soo diri kartaan warqadaha hambalyooyinka aroosyada dhalashooyinka salaamaha iyo wixii talo iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a markaana aan idiin soo qabto heesta ka reestay bukaanadii iyo codka macaan ee nimcaan hilaac
kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay bartay noloshii cusbayd waxay furtay buukalo kabaxay hawadii hawadii hawadii adagkabaxay hawadii hawadii hawadii adagay waqtigu bari buu adkaa hadduuse barwaaqu dhalay waqtigu bari buu adkaa hadduuse barwaaqu dhalay waxaa batay guulahey qof diidani baaji jiray waqtigu bari buu adkaa hadduuse barwaaqu dhalay waqtigu beri buu adkaa hadduuse barwaaqu dhalay waxaa batay guulahey qof diidani baaji jiray urqaday wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandhee urqaden wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa baley ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqaden wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa bandhee urqaden wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan gale beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa beri aadan helay bashaashoo ii furfuran haddaa beri aadan helay bashaashoo ii furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistaan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay haddaa boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye haddaan boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye allah ibadbaadiye qalbiga bilatayilajo haddaan boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye haddaan boqol jeer farxaye boqoraanidi dunidaydiye adaa ibadbaadiye qalbiga filatayilajo burqaday wariyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqaadeen wabiyaal xunaa jacayl xune waabaleen ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay urqaadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balle urqaadeen wabiyaal xidhnaa dabaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdimaalig axmed cabdigure iyo nimcaan axmed cabdi iyo cayaanle axmed cabdi iyo mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad iyo maryan cabdi daahir nasiira lacag ibraahim seynab axmed xuseen roode axmed xuseen iyo khaalid axmed xuseen iyo sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen afar waaqo iyo maxamed axmed xuseen iyo nimcaan axmed xuseen iyo mahad axmed hubeeye iyo xiis axmed nuur iyo faadimo xuseen xasan iyo ilyaas xasan axmed iyo maxamed axmed taajir nuuridiin axmed maxamed iyo cabdiraxmaan aadan waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay halkani hambalyo hawada uga mariyaan mustafe cabdi daahir iyo halgan cabdi casiis oo aroskoodu uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii lagala kulmo bushbash iyo barwaaqo dhambaalka dhankayga ugu horreeya daandureeyo waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed saruur iyo hooye zaynab cali hooye faadumo qalimow adeer sadiiq xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo maxamed nuur qalimow cumar qalimow iyo maxamed maxamuud qalimow cismaan qalimow jamaal qalimow xabiibe qalimow xaawo qalimow iyo madiine qalimow roose qalimow cabdishakuur qalimow ilyaas qalimow iyo soodaan qalimow iyo dhammaan qoyska qalimow cabdulle iyo carruurtooda waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay halkani hawada uga marinayaan cabdulaahi maxamed iyo amiire maxamed saruur oo arooskoodu uu maalintii axaddii aanu kasoo gudubnay ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaana ay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin ayaan annagana u raacinay dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno nala dhegaysta codadka cabdulqaadir macalin jubba iyo khatra daahir cige cuskada roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare dhulguu cuskada roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada inbacayni caleemaha kor uga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubacaynbacayni caleemaha kor uga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaa rahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaa rahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensigo lecaana iyo nabaad insha allah
carrada tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo guraama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu gaysteen carrada tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulaama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu gaysteen oo heega culayihii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culayihii camma loorima tahay daruuraha iscudhayiyo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wageyin cabiraada noloshaada cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah ku cugtaya insha allah calafay isku keensimo mid lacaana iyo nabaad insha allah cabiraada noloshaada cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah
dhambaalkan waxaa uu nuur noogu yimid nuur sheekh xasan carte iyo aabe sheekh ibraahim iyo hooyo xaliimo aadan cabdow iyo awowe aadan cabdow iyo xabiibo sheekh xasan iyo sonkor sheekh xasan iyo qaadi ibraahim cali ibraahim sheekh cabdi cali ibraahim iyo macalin nuur ibraahim iyo xasan cali ibraahim xasan liish sheekh cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere dadkaas waxa ay kala joogaan beledweyne baydhabo iyo bokool waxayna hambalyo u dirayaan cali sheekh xasan ibraahim iyo farxiyo haafow aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gobolka bokool heesta kale ee aan idiin soo qabanay waa garqaado jecelyow waxaa qaadaya axmed cali cigaal
garqaado jacaylyaho garqaado jacaylyaho aan gameydaayo gargadu hay xidhiidhe iga siib gantalaha garqaado jacaylyaho garqaado jacaylyaho aan gameydaayo gargadu hay xidhiidhe iga siib gantalaha amataan go'aye naftu gacal ka mooda amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaarse amataan go'aye naftu gacal ka mooda amataan go'aye naftu gacal ka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaarse garqaado jacaylyaho garqaado jacaylyaho gurihayga dhigano guudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin garqaado jacaylyaho garqaado jacaylyaho gurihayga dhigano guudkahayga raarino ciilkahaygu gaaxinin amataan u geyste aan gudayn nabaalka amataan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse amataan u geyste aan gudayn nabaalka amataan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse
garaamka sugaya lamagala ay tagte dhibkan qabo bargaarse ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya lamagala ay tagte daandurayo waxaa gacanteeda ku soo dhacday dhambaal dhalasho waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah dhammaan qoyska reer cismaan waa dhowr iyo reer maxamed kediye iyo reer cismaan iimaan gaar ahaan aabe cismaan waa dhowr iyo hooyo faadume maxamed kediye qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr iyo cabdinuur maxamed kediye waa saxafigii iyo xafso cabdinuur maxamed iyo xaawacuud maxamed kediye dhammaan dadkaasoo kala jooga soomaaliya angoole iyo england waxay hambalyo dhalashay u dirayaan abuukar cismaan iimaan iyo marwadiisa luul cismaan waa dhowr oo dhowaan uu wiil ugu dhashay cisbitaalka tamaam ee magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed abuukar waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana nuur waxa uu nooga yimid aabe cali casayr iyo cabdiqani xuseen maxamed iyo muxuudiin xuseen maxamed iyo eh, najma xuseen maxamed iyo naciima xuseen maxamed iyo aasiya xuseen maxamed iyo hooyo hinda faroore iyo hooyo carab maxamed cabdi iyo mubaarak cali casayr cabdirasaaq cali caseyr iyo khaalid cali caseyr iyo yaasiin cali caseyr iyo qadar cali caseyr dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay halkani taanigeed ay uga diraan axmed weli xuseen maxamed iyo ayaan cali caseyr oo wiil ugu dhashay daadmareedh waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed allah ka dhigo ayay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay bal markana nala dhegesta qoortiisa dheer waxaa haystaasi qaadaysa maryan mursal
qoortiisa dheer labada qaar qoortiisa dheer labada qaar qadiir bow dhameeyey dhameeyey qoortiisa dheer labada qaar qoortiisa dheer labada qaar qadiir bow dhameeyey dhameeyey qaarkaas sideedo qalbiga
daandurayow dhambaalkani waxau naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed mareere iyo hooyo zaynab cali afrax adeer saacad mareere iyo adeer sadiiq mareere iyo adeer saadaq mareere sahre mareere iyo khadiijo mareere iyo faadumo mareere waxaana dhammaan reer mareere ay u hambalyeynayaan cabdulaahi maxamed nuur iyo amiire maxamed mareere oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda kenya dhowaan isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaanan idiin soo qabannay heesta beledweyn iyo codka xasan aadan samater iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo galab wanaagsan bi'i waa jacaylow boodhaari inuu diin been baan u haystay bi'i waa jacaylow boogaan la dhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kagataaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haystay webiguu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriisto beeluhugu joogaan sow beri samaadkii beelad weyne maantegin webiiguu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriisto beeluhugu jooga sow beri samaadkii beelad weyne maantegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda habla goodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhammeeyo dhanka bari magaalada sow boqoraa joogto yadda habla moodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhammeeyo tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana caasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana caasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda mahay sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabajacaawo baxnaansha maan oran sowaabasteeyo socod beegsan maaye naabajacaawo baxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge taydii ma beenayn sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno biri may xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran biri may xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kulul dhexdoodii sow beriga waagiyo barqa kulul dhexdoodii geed baaxad weyno dhereriyo ballaaro beled weyn kocaano yidhaahda baaro bligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi yidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow gala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baad lee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin sow gala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baad lee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin riyaabena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa le moodo fanaanaaya buur dheer dhisma oranka boodo nofta sow ma biimay riyaabena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa le moodo fanaanaaya buur dheer dhisma oranka boodo nafta sow ma biimay in banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen nin banaadir joogo deled weyn la haysto waxaanay la baabeen sow baadi doonkee weli baafismaani sow baadi doonkee weli baafismaani